halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efnimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa xad diseembarna waa shan sannadka laba kun kow iyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiinaya aniguo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaruntii ugu horraysay ee diinta lagu barayo ilmaha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka virginia oo milkisay xaruntii ay ku howlgeli lahaayeen
qur-aan keliyax lama baro waxaynu maamooyinka iyo dadka waalidiinta u akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yidhaahdo safiinaha iyo riyaadu saalixiinka iyo kutubta yaryarka ah ardadana alifka keliyax ma barnee tarbiyada islaamkaynu barnaa dahaarada salaada waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa kiisas hor leh oo la xidhiidha xanuunka covid gaar ahaan fayraska omicron oo laga soo sheegaya goobo kala gedisan oo dalka kanada ku yaalla waxaad kalood maqli doontaan xiisadda sohodimeed ee u dhexeeya dalalka u k ruushka iyo ukrein oo meelo adag marayso qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakeeyo caalamka intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka joe biden iyo valadimir putin ayaa talaadada waxa ay qaban doonaan kulan dhinaca fideoga iyadoo labada hogaamiye ay ka wadaarinsan doonaan xaaladda kacsan ee ukrain biden waxa uu hoosta ka xariiqi doono welalka maraykanka uu ka qabo dhaqdhaqaaqyada milatariga ee ruushka uu ka wado xuduudda ukrain waxaana uu dib u xaqiijin doonaa taageerada maraykanka ee madaxbannaanida iyo qiyamka dhuleeda ukrain sida ay sheegtay afhayeenka aqalka cad jen psaki waxa ay jen sheegtay in mowduucyo kale ay dhinacyadu ka wada hadli doonaan ay ka midka yihiin xasiloonida istaraatiijiyadda internetka iyo arrimaha gobolka dhinaca kale xarunta looga arrimiyo ee ruushka kremlin ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay sidoo kale ka wada arrinsan doonaan xidhiirka labageesoodka ahi iyo hirgelinta heshiisyada lagu gaaray shirmadaxeedkii geneva bishii juun kremlin waxaay sidoo kale tilmaamtay in kulanka talaadada ee dhex mari doona joe biden iyo putin ay rajeynayaan in guul uu ku dhammaado maraykanka ayaa sabtidii hogaamiyey koox ka kooban wadamo reer galbeeda iyo xulafadooda oo ku dhaleeciyey taalibaan dilal dhowr ah oo la sheegay in lagula kacay xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan sida ay soo wariyeen kooxaha xuquuqul insaanka waxaana ay dalbadeen baaritaano deg deg ah waxaan aada uga walaacsannahay wararka sheegaya dilalka dhowrka iyo in la waayo xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada ammaanka ee afghanistan sida ay diiwaangelisay human rights watch iyo kuwo kale ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen maraykanka midooda yurub australia britain jaban iyo kuwo kale waxa ay sidoo kale hadalkaasi ku sheegtay war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka in arrimaha dalka afghanistan ay si dhowla soconayaan waxaan hoosta ka xariiqaynaa in falalka lagu eedeeyey ee kooxda taalibaan ay ka kooban yihiin xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda bini'aadanimada waxaana ka hor imaanayaan cafiskii taalibaan ay ku dhawaaqday dalalkan ayaa sidaasi yiri iyagoo oo ugu yeeray hogaamiyaasha cusub ee afghanistan inay xaqiijiyaan in cafiska la fuliyo lagana ilaaliyo guud ahaanba dalka iyo darajooyinka waddanka afghanistan ee aan dadku lagu dhibaataynin waxyaabihii ay hore u soo qabteen warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sana ah kadib ayaa bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ee ku dhaqan gobolka virginia waxay milkiyeen xarun gaar u ah dadkaasi oo diinta islaamka iyo qur-aanka lagu barayo dadka soomaaliyeed gaaraan caruurta iyo kuwa kale ee doonaya inay diinta bartaan haddaba munaasabadan oo ka dhacday magaalada anandel ee gobolka virginia ayaa waxa ay xubnihii ka qaybgalay sheegeen inay tani tahay guul u soo hoyatay dadka muslimiinta ee soomaalida ku dhaqan gobolka virginia iyo gobolada kale ee ku xiran sida maryland iyo d c dadaalka furitaanka xaruntan waxa uu soo bilowday kii markaas oo soomaalida ku dhaqan saddexda gobol ee dariska ee virginia maryland iyo d c aysan haysan goob soomaaliyeed oo caruurta soomaaliyeed ay wax ku bartaan sida ay sheegeen maamulka markaskan daarunuur macalin maxamed muuse oo ahaa macallinkii ugu horreeyey dugsigan wax ka dhiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintan u lahayd iyo sababta keentay inay dugsigan aas-aasaan muddo haatan laga joogo labaiyo labaatan sano
hadda xafladda maanta aan samaynay waxaan maaragtay nala wadayba hadda carruurta meesha wax ku soo bartay oo qaarkoodana macallimiin ay sii noqdeen hadda jiro qaarkooda jaamacaday ka baxeen almuhim booska looga baahnaa in oo diinta waxyaabaha oo asaaska ah inay bartaan ilan carruurta markay dugsiga ay ka soo baxaan kulli inay macallimiin noqonayan micnaheeda maaha laakiin waxaa muhim ah inay asaaska bartaan waxyaabaha oo islaamiyan ahaan asaas u ah fahmaysana alxamdulilah waan ugu guulaysiiye oo waxtar aad u weynaan arkan alxamdulilah faysal cabdi oo ka mid a waalidiinta carruurtooda wax ku baranaya xaruntan ayaa sheegay in maanta oo kale farxad gaar ah ay u tahay waalidiinta uu isagu ka mid yahay maadaama ay yeesheen xarun milkiyadeeda soomaali leedahay oo diintana lagu baro carruurta soomaaliyeed ilaahay fadligiis bay noqotay carruurteeda markay halkan joogeen anag ka horreeyaba meel qur-aan loogu dhigo may haysan qur-aanka maanu noqon markii naloo furay meeshaan carruurtayda hadda waa dad muslima kitaabka wax ka akhristaan waxaan la malayn karin farxad weyn ayaan halkaa uga awalgudayaa dadka waxaa noo bilaabay xaruntan ayaa waxaa wax ku barta ka sokow carruurta sidoo kale dadka waaweyn oo iyaguna ka faa'iidaysta duruusyo diini ah sida uu ku warramayo macalin axmed sheekh cumar oo ka mid ah macallimiinta markaska daarunuur maamooyinka iyo dadka waalidiinta u akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yidhaahdo safiinaha iyo riyaadu saalixiinka iyo kutubta yaryarka ah ardadana alifka keliyax ma barnee tarbiyada islaamkeenu barnaa dahaarada salaada waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo wax alla wixii diintaannada beysig u ah ayaynu barnaa marka insha allahu goolka annaga waxaa weeye generationka soo socdo in laga helo dad muthaqafiin ah mufakiriin ah xufaad ah sida ardada qaarkood meeshan ka qalin jabisayba inay xufaad yihiin macalin axmed waxa uu mar kale sharaxaya qaabka ay carruurtani wax u baraan qaabkan ardada wax u barno waxaa weeye saddex qaybood qayb waxa waaye ardada alifka ah oo waxaynu barnaa buug la yidhaahdo mucallimul qiraa'aat alifka laga bilaabo ilaa waxaan gaarsiinaa ikhfaaga idhaarka qur'aanka tajwiidka axkaam beysiga inuu canuga barto markaa kabacdina uu u gudbo in uu qur'aanka meeshuu doono uu ka akhrin karo marxalada saddexaad oo ah canuga inuu taxfiid noqdo marka saddex brogaraam saan kuu sheegay brogaraamka koowaad oo alifka ah brogaraamka labaad oo tasxiixu tilaawo ah oo canuga in carabka laga saxa ah iyo brogaraamka saddexaad oo ah ardo gooni ah oo qur'aanka xifdisa inay jiraan marka sidaasaan wax u barnaa macalmana qaar hadda ardada dhigataa guud ahaan intay gaarsiisantahay tiradooda ilaa inta noo diiwaan gashan ee arday ahay dhigato sagaashan iyo toddoba arday waaye xarunta daarunuur muddo labi labaatan sana ku howlgalayay xarun kiro ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad kala gedisan waxaana ka mid a dadkaasi hooye zaynab warsame cali oo dhowr iyo siddeetan jira sida ay sheegtay waxay hooye zaynab tilmaamtay in soomaaliya ay ka timid iyadoo aan soo barin diinta dugsina soo gelin balse iyadoo da'ah markii ay halkan timid ay dugsigan daarunuur ka baratay qur-aanka iyo higaada intuba anugu waxaan ahaa qof reer miyi ah magaalo ma joogi jirin anugu hadda maraykan markaan imi oo weliba muddo joogay maraykan baan dugsigaan imi oo ilaahay keen saanta allah iska leh marka qur-aan baan ka bartay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin agaasimaha xaruntan daarunuur sheekh maxamed cabdulaahi ayaa sharaxaad ka bixinaya sababta muddo labi labaatan sana ay u qaadatay inay milkiyaan xarun ay wax ku bartaan carruurta soomaaliya sababta keentay inaanaan iibsanin muddadaa dheer waxaa keentay oo aan ku jirno meel uun ijaarah waxaa keentay mandiqadan aan joogno oo washington waa mandiqo aad qaali u ah dhulku qaali aad u yahay ma aha sida minneabolis ohio washington seattle oo kale ma aha oo dhulka raqiisaho weyn la helayo sheekh maxamed cabdulaahi ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dugsigani uu diiradda saari doono iyo waxa dadka lagu bari doono hadda kadib marka wuxuu markasku aad xooga u saaraya hadda oo diiradda ugu hayn doonaa insha allahu jiilka cusub ee ku dhashay wadankan aan dhaqankeennii soomaalida aqoonin in dhaqankii la baro diintii la baro luqadii la baro ayaga iyo caruurtoodii la badbaadiyo leanno wadankan khatartiisa waxaa garan oo keli ah dadka aqoonta u leh ee muddo dheer joogay baa fahmi soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka ayaa waxyaabaha lagu ammaano waxaa ka mid a inay sameeyeen xaruma carruurta diinta islaamka lagu baro iyadoo lahaanshiyaha xaruntan diinta lagu baro carruurta muslimiinta ee soomaaliyeed ay tahay tallaabo kale oo guul ah oo ay bulshada soomaaliyeed gaareen subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka kanada waxaa sii kordhayay kiisaska omicron ee covid sagaal iyo toban waxaana dadka ilaa iyo hadda laga helay ku jira ilmo ka yar labayo toban sano walaaca dadka ay ka qabaan xanuunka ka soko waxay sidoo kale ka walaacsan yihiin culeysyo hor leh oo dhinaca socdaalka ah iyo la soo rogayo xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto ee dalka kanada
tirada kiisaska dadka laga helayo nooca cusub ee covid sagaal iyo toban ee omicron loo yaqaano ayaa abuuraya cabsi fara badan ilaa iyo hadda kanada waxaa laga soo wariyey inta la hubo shan iyo toban kiis oo nooca cusuba ee omicron labada gobol ee ay ugu badan yihiin soomaalida kanada ayaana ah meelaha ugu badan ee laga helay kiisaskan ontario waxaa laga helay ilaa iyo hadda sagaal kiis oo uu ku jiro ilmo ka yar labaiyo toban sano jir oo isagaiyo qoyskiisu ay dhowaan kasoo laabteen dal dhaca koonfurta afrika halka gobolka alberta oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin soomaalida kanada ilaa iyo hadda laga soo wariyey afar xaalad waxaa intaasi sii dheer kiisaska kale ee covid sagaal iyo toban ee maalinlaha ah oo mar kale si aada sare ugu kacayo gobolka ontario oo ah meesha ugu daran labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaa lasoo wariyey kiisas kor u dhaafaya kun maalin walba tiro intaas la eg oo maalinla ah waxaa u dambeysay toddoba bil ka hor markaasoo ay ahayd bilowgii bishii mey ee sanadkan arintan ayaa walaac badan ku abuurtay dadka reer kanada oo soomaaliduna ay ku jirto dadku way walbahaarsan yihiin way walaacsan yihiin waxay ka walaacsan yihiin safaradooda caafimaadkooda bulshooyinka walaacaasi uu saameyna waxaa kamid dadka soomaalida aniga aan kula hadlayo waan ka walaacsanahay waxaan ka walaacsanahay cudurkan cusub tallaaladii hore aan qaadanay mid ma ableka ma ku habboon yahay oo mid ma ka hortegayaa mise tallaalo kale aan u baahannahay bacdamaa uu cusub yahay dhanka kale dadka reer kanada ayaa ka cabanaya shuruudo cusub oo dhanka socdaalka ah oo ay ka mid yihiin in maraykanka uu ku dhawaaqay dadka gelaya dalkiisa inay wataan warqad caddaynaysa inaysan qabin xanuunka covid sagaal iyo toban oo soo baxday hal maalin uun ka hor inta qofka uusan gelin maraykanka arintan ayay dad badan u arkaan mid dhibkeeda leh waa kan yaasiin abikar xuseen run ahaantii ma xuma in taxadir badan la sameeyo laakiin hadalka ka soo yeeray aqalka cad ee maraykanka waxa uu hoos u dhigayaa safaradii ay dadka kanadiyanka ee dhowaan un fursad u heleen inay booqdaan eheladooda ku nool dalka maraykanka sababta aan taas u leeyahay waxaay tahay sidaad ogtahay waxaa jirta meelo gooni ah oo dadka safraya ay isaga qaadaan baaritaanka ah inaysan qabin xanuunka covid ka ayadoo qofka uu lacag kor u dhaafaysa laba boqoloo doolar iska bixiyo laakiin caqabadaha hadda imanaya kuma eka lacagta oo keliya maxaa yeelay inta badan suurtagal ma ahan in qofka uu baaritaan covid maanta maro islamarkaana uu helo natiijada isagoo isla berita safraya meelaha qaar maanta oo kale marka aad baaritaanka marto berita galab oo kale ayaad helaysaa natiijada marka aad maraykanka tagtana waxay noqonaysaa maalinta saddexaad marka laga bilaabo maalintii aad heshay natiijada baaritaanka markii hore waxay ahaan jirtay toddobaatan iyo laba saacadood gudahooda inay kusoo baxdo warqadda caddaynaysa inaadan qabin xanuunka taas ayayna ahayd mid aada u sahlan oo dadka aad mataqaana ay usoo dhaweynayeen ama u sahlaysa inay safraan yaasiin abikar ayaa qaba in xalku noqon karo oo keliya in dadka ay dhiibaan lacag badan si ay natiijada baarista u helaan si deg deg ah taasoo aanay cid walba awoodin maadaama markii hore halkii qof ee laga baarayo xanuunka uu bixin jiray wax ka badan laba boqol oo doolar waxaa jirta hal wadda oo keliya hadda oo qaabkan cusub ee maraykanka soo jeediyey dadka safriga ay ku xaqiijin karaan waana inay bixiyaan lacag ka badan tii hore marka ay samaynayaan baaritaanka cudurka coronaviruska si ay warqadda ama natiijada ku helaan si deg deg ah lacagtaasina ma aha mid qof waliba u sahlan inuu bixiyo waxay ila tahay in la joogo waktigii canada ay la imaan lahayd ee qorsho kan maraykanka la mid ah ama ugu yaraan ee maraykanka ay kala xaajoodaan ee sidii il gaara loogu eegi lahaa dalka canada maadaama labada wadan uu ka dhexeeyo dana aada u ballaaran xayiraadaha shuruucda cusub ee safarka iyo bandow mar kale lagu soo rogo magaalooyinka dalkan ayaa ah mid suuragala haddii aanan xal loo helin faafista covid oo uu ku jiro nuuca cusub ee omicron xuseen nurxaaji v o a toronto
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan ayaan idin leenahay halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa ka imaaneysa halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a si toosa kaga imaaneysa washington idaacadda saaka iyo caalamka ayaad maqlaysaan mar kale waxaa xaaladi ay ka tagan tahay suudinta u dhexeysa wadamada ruushka iyo ukrein maraykanka midooda yurub iyo ukrein ayaa walaac weyn ka muujiyey ciidamo la sheegay in moscow ay soo dhoobtay xuduudda u dhexeysa labada dal ee ruushka iyo ukrein unugyo ka tirsan guutada kuwii afartanaad ee ruushka ayaa ku sugan magaalada yelna oo kilomiter u jirto suudinta waqooyiga ukrein wasaaradda difaaca ee dalkaasi ayaa sheegtay in bishii aynu soo dhaafnay in sagaashan kun oo ka mid ah milatariga ruushku ay ku sugan yihiin halkaasi oo ay gacanta ku hayaan jabhadda ee bariga xuduudda ukrein warbixin ku saabsan xaaladda ka tagan xuduudda waxaa soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga xogayaha guud ee ururka neto yenis stoltenberg ayaa sheegay inay u muuqato in ciidamo badan oo ruushka uu soo dhoobayo soodinta u dhexaysa labada dhinac waxa kale oo aan ognahay ayuu yidhi inuu ruushku isticmaalo awoodaha milatari ee noocan ah ka hor inta aanu ku qaadin tallaabooyin qardara ah ukraine hadalladan ayaa imanaya kadib markii maraykanku uga digay midowda yurub inuu ruushku qorsheynayo duulaan uu ku qaaday ukraine saraakiisha ruushka ayaa iyaguna beeniyey inuu jiro qorshe ay weerar ku qaadayaan dalkaasi laakiin bay yidhaahdeen waxaa jira hanjabaadan ooga imanaya kiif iyo dhaqdhaqaaqyo gardarro ah oo ay ciidamada badda maraykanku ay ka wadaan badda madow hore ayay moscow u taageertay kooxda goonigoosadka ah ee qabsaday deegaano ku yaala bariga ukraine gugii aynu soo dhaafnay waxa walaac laga muujiyey ciidamo badan oo ruushku keenay soohdinta galbeedka iyo bariga ukraine iyadaoo laga cabsi qabay inuu weerar ballaanini dhaco laakiin ciidamadii ayuu ruushku dib u celiyey dhowr toddobaad kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha maraykanka joe biden iyo madaxweyne putin intee ayay haddaba leeg tahay walaaca ay ukraine ka qabto xaaladda ka aloosan xuduudda u dhexaysa iyaga iyo ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamuud carab sabuub oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada kiif ee caasimadda ukraine maalmahanba aad baa looga walaacsanaa dhaqdhaqaaqyada militari ee ka aloosan xuduudka u dhexeeya ukraine iyo ruushka walaalo cabsida ukraine ay ka qabto waxa weeyaan in ruushku uu dib u soo celinayo duulaankii sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu ku soo qaaday gacanka badda madow gaar ahaan uu ku qabsaday krimiya oo ka tirsanayd dalka ukraine taas oo keentay cadaadis caalami ah iyo cunaqabatayn lagu soo rogay dowladda moscow taa beddelkeedana maanta ay u muuqato in dhaqdhaqaaqyadani ay horseedi karaan in gobolada barigaas ay faraha ka baxaan oo ay u gacan galaan ruushka ukraine waxay sidoo kale ay ka warwareysaa ama warwar badani uu ku hayaa in aanay hirgelin qorshayaashii nabadeed heshiisyadii ukraine iyo ruushka ay wada galeen ee miniski kow iyo miniski laba waxaa kaleoo ukraine ay cabsi ka qabtaa in gardaradani ay horseedi karto in ukraine madax banaanideedu ay burburto waxaa kale oo ay ka walaacsan tahay ukraine in haddii ruushka uu dagaal ku bilaabo ukraine in saameyn xoogan uu ku yeesho dadka iyo dhulkaba intee ayay leeg tahay suurtagalnimada in ruushku ku duulo ukraine gustaf garazel oo ah khabiir sare oo dhinaca siyaasadda ah kana tirsan golaha midooda yurub ee xidhiirka caalamiga ah oo su-aashaasi la weydiiyey ayaa sheegay in ciidamada uu ruushku kusoo daabulayo xuduudda laga arki karo uun muuqaalada dayax gacmeedka ma aha ayuu yidhi qaabka ugu habboon ee lagu qiimeyn karo ciidamadaasi iyo howlgalladooda waxaa laga warwar qabaase ayuu yidhi waa tirada gaadiidka iyo ciidamada oo u muuqda inay aada u badan yihiin dhowaan ayuu madaxweyne putin sheegay in haddii ay ukraine ku biirto ururka iskaashiga milatariga neto ay xaaladdu isbedelayso waa maxay sababta uu ruushku uga boodsan yahay inay ukraine iyo midooda yurub yeeshaan xidhiidh noocaas ah su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leeste ee dalka britain sababta keenaysa in uu ka boodo ruushka calaaqaad difaac ama gaashaanbuursi xag difaaciyeed oo dhex maro ukraine iyo midooda yurub iyo ama netoba guud ahaan ba waxay tahay in uu dareemayo in ay kusoo siqday nato oo dhulballaarsi ay ku sameysay meelaha isaga wuu arko danaha gaarka uu u leh sida ukraine iyo georgiana uu ka dhigo inay ka caagan yihiin inay qolyahaas kusoo sigtaan sababtoo a difaaciisa ayaa khatar gelayaa sawaariikh baa lasoo dhigayaa lagu difaaco kuwa isaga weerar isaga xaggiisa ka imaan karo sirihiisa oo dhan baa la ogaan karaa iyo dhaqdhaqaaqiisa oo kale arrimahaas u diidaya marka wuxuu mar horey ka dagaalamay inay georgia iyo ukraine ba ku biiraan nato haddana waxaa soo noqday casumaad ay nato ugu baaqayso in ay ukraine kusoo biirto muxuu ahaayey nato si ay u fidiyaan hubkaa ay ugu dhoweeyaan rushia arrinkaa daraadeed ayaa waxa weye waxa ugu weyn ula walaacsan yahay ruushka dhowaan ayay ahayd markii uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu sheegay haddii uu ruushka ku duulay ukraine inaanay gacmaha ka laaban doonin cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid dhegaystayaal markana dhinacayo australia iyadoo dunidu ay la tacaalayso wax kaqabashada cudurka covid sagaaliyotoban oo dadka kala gedisan lagu baaqayo inay talaalka qaataan ayaa dowladda austraaliya waxa ay ku dhawaaqday in ay caruurta ka yar da-dooda shanta sano ilaa iyo koob iyo tobanka sano u dhexeysa ay qaadan karaan talaalka viser ee markaasi looga hortago cudurkaasi covid sagaaliyo toban waxaa dhinaca kale laga soo sheegaya dalka austraaliya kiisas cusub oo la xiriira xanuunka covid nteen gaar ahaan omicron warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada melbourne ee dalka austraaliya ibraahim cumar baafo
talaalka nooca faysarka ayaa loo ansixiyey inay qaadan karaan carruurta da'dooda u dhexaysa shan ilaa iyo kob iyo toban jir waddankan austraaliya wasiirka caafimaadka austraaliya greg hunt ayaa sheegay in lagu bilaabi doono carruurta talaalkan tobanka bisha janaayo ee sannadka soo aadan marka ay ansixinta ugu dambeysa uu maro ilaa iyo labo dhibic saddex milyan oo carruur ah ayaa heli doona dooska ugu horreeya talaalka bisha janaayo ee sannadka soo socda caruur badan oo u dhexaysay da'dooda shan ilaa iyo laba iyo toban sano ayaa aad u helay cudurka covid sagaaliyo toban noociisa delta taas oo uu mararka qaar sababay in iskuullada qaar albaabada laysugu dhufto faa'iido intee la eg bay carruurta u yeelan doontaa kolka talaalkan lagu bilaabo siciid shiinle oo ka mid ah aqoon-yahanada jaaliyadda soomaalida melbourne ayaa iyaga warramaya talaalka waa garan kartaa sanadkii hadda lasoo dhaafay iskoolaadka dhibaatooyinkii iskoolaadka xiritaankoodii iyo ilmihii oo xanuunkan daltaha uu aada ugu dhacay in ay muddo dheer iskoolaadka u xirnaayeen hadda yertu alif ilaa iyo iskoolaadka hoose oo dhanba high schoolka iyo kuwa ka hooseyaba waxay ahaayeen sanadka waxay kasii darnaayeen sanadkii two thousand tweniga two thousand twenty one xaaladooda si adkayd maadaama oo cudurkan dalta aada u saameeyey ciyaalka yaryar caruurta yaryar marka waa faa'iida u yeelan doonta waxaan rajeynaynaa inay maaragtay ilmaha markii la talaalo wax ka tari doono sababto ah cudurka fididda cudurkana aada waxay loo yimaadaan iskoolaadka xaafadaha markii iskoolka uu ka fido xaafado dhan oo malbana ayuu ku fidi jiray waxaana keenayay iskoolaadka laga soo qaadayo guryaha la geenayo inkastoo markii uu talaalkan covid sagaaliyo toban uu soo baxay ay jirtay in dad badan oo soomaalidu ay ka mid tahay cabsi weyn ay ka qabeen talow hadda in carruurtooda shan jirka ah la talaalo maxaa laga filan karaa waxaa laga filan karaa sida dadka kale australiyaanka kale ah oo soomaalida ay ka mid tahay ayaa awalna diidmada qaarkood ay ka mid ahaayeen haddana sida maaragtay australiyaanka kale ay u arkayaan ayay u arki doonaan walow ay soomaalidu in badan oo aada isku talaashay ay jirto haddana aada u fahamsan yihiin talaalka inuu muhiim u yahay waxaa kaloo jirta waxaa hadda dadku aada usi fahmayaan in talaalku uuna ku ekaan doonin hadda inta hadda ay marayso oo sanooyinka soo socdan talaalka noqon doono covidkana uu nolosheenu kamid noqon doono marka qofka jirkiisa caafimaadkiisa difaaca jirka dhisa talaalku waa ka hortag in xanuunka aadan isbitaal u gelin waa u dhibaatoon laakiin wuxuu u dhici karaa talaalka faysarka ayaa horey loo siiyey caruurta da-doodu ka weyn tahay laba iyo toban ilaa iyo shan iyo toban jir wasiirka caafimaadka waxaa sidoo kale uu sheegay in caruurta da-dooda u dhexeysa laba iyo toban ilaa iyo shan iyo toban jir ay qaateen dooskoodii koowaad tiro dhan boqolkiiba siddeetan iyo toddobo halka kuwa qaatay halka doosna ay gaarayaan ilaa iyo boqolkiiba lixdan iyo toddobo marka waxaa loo baahan yahay buu yiri wasiirku in sanadka soo aadan shan jir ilaa iyo koob iyo toban jirna ay si caadi ah u qaataan talaalka ka hortaga cudurka covid sagaaliyo toban ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
waa tahay dhegeystayaal markana gabagabada idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa kusoo dhowaada heestan fanaanada amin cabdulaahi ayaa heestaas ku luuqeynaysay dabcan heestan way soo cusboonaysay hore axmed cali cigaal ayaa kula luuqeyn jiray gabagabayeen u ahayd idaacaddeenii subaxnimo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo